halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaaggaaban iyo bogga v o a somali com subax wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo isniin ah labiyo labaatanka bisha abril ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo badhkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar qodobadaan idinku hayo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a qaramada midoobey oo sheegtay in uu sare u kacay ka ganacsiga maandooriyaasha ee waddamada galbeedka afrika haddaba maxaa arrintaas keenay warbixin ayaan idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mida magaalooyinka puntland oo ka cabanaya sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka kaas oo saamayn ku yeeshay maciishadda gaalileyda ka shaqaysa magaaladaan ahay ama safar ha u baxa magaalada ha joogee dadka weligeed baabuurta ku xirnaa baan ahay nolni shidaalku shidaalku waagii hore shanta litrin laba doolar baa la siin jiray tana ka dhan sideed doolar baa la shiinay macnaha qiimo dhar korortan hadda waxaan qabnaa inay dadkan oo waktigun waxu yahay lacagna ma jirto dadka dad u naxa inay yimaadaan ama ganacsi hala yimaadaan ama dowladduba ha faragelisay maanta shidaalka laga farageliyanio
sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka ku nool xuduudda bakistan iyo afghanistan oo ka cabanaya halista hadhaaga walxaha qarxa oo saamayn aad u weyn ku yeeshay noloshooda waxaan kale oo idiin haynaa qaybta dambe idaacadda
gaalileyda ka shaqaysa magaaladaan ahay ama safar ha u baxa magaalada ha joogee dadka weligeed baabuurta ku xirnaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo marka horeyse waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa axaddii ku hanjabay in uu qaadi doono tallaabooyin dheeri ah oo adag oo ka dhan ah xamaas si uu usoo furto ayuu yidhi lahaystayaasha israa'iil ee gacanta ugu jira israa'iil ayaa haatan ku doodaysa in qaar ka mid a maxaabiistaas lagu hayo magaalada rafa hase ahaatee ma jiraan ilo kale oo madax bannaan oo arrintaas xaqiijiyey afhayeen u hadlay milatariga israa'iil ayaa goor dambe oo axaddi ahayd sheegay in taliyaha ciidamada uu ansixiyey dagaalka rafax hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan ma uusan bixinin tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dalalka caalamku ay ka digayaan weerarka rafax xataa maraykanka oo saaxiib dhowla ah israa'il ayaa uga digay tallaabo noocaas ah inay qaadaan hase ahaatee ciidamada israa'iil ayaa waxay bilaabeen duqaymo ay ka fulinayaan rafax waxayna halkaas ku dileen ilaa labayo labaatan qof oo siddeed iyo toban ka mid ahi ay caruur yihiin israa'iil ayaa ku adkaysanaysa in ay bilaabayso howlgal dhinaca dhulka ah milatariga israa'iil oo la weydiiyey caruurta iyo shicibka ku dhintay weerarkooda ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan ururada xagjirka ah oo ay ku jiraan xarumo milatari iyadoo israa'iil ay qaaday weeraradaas ayaa dhinaca kale maraykanku wuxuu ansixiyey lix iyo labaatan bilyan oo dollar oo kaalmo ah oo la siinayo israa'iil kaalmadaas ayay ku jiraan ilaa sagaal bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadannimo ah oo wax lagaga qabanayo xaaladda bini'aadannimo ee khaza madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa axaddii sheegay in dalkiisu uu haysto fursad uu kaga guulaysan karo ruushka kadib marka uu helo gargaarka cusub ee milatari ee maraykanka kaas oo haatan ay u badan tahay in kongareska maraykanka uu ansixiyo islamarkaana uu saxeexo madaxweyne jo biden aqalka hoose ee maraykanka ayaa ansixiyey lixdan dhibic sideed bilyan oo gargaar milatari ah oo la siiyo ukrain waxaana la filayaa in uu dhowaan meel mariyo aqalka senatku madaxweyne jo biden ayaa ku booriyey aqalka senatku in ay si deg deg ah u ansixiyaan kaalmada isku dhafan si uu u saxeexo oo sharci ugu bedelo wuxuuna sheegay in si deg deg ah ukrain loogu diri doono hubka iyo agabka kale ay u baahan yihiin gargaarkan ayaa qeyb ka ahaa shan iyo sagaashan bilyan oo dollar oo kaalmo ah oo loo qoondeeyey in la kala siiyo ukrain israa'iil iyo taiwan dhegeystayaal intaas waxay naga eeg warkeennii dunida haatanna ku soo dhowaada qeybaha kale ee idaacadda subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan aan ku bilownay qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada boosaaso ayaa cabasho ka muujiyey sarokac ku yimi qiimaha shidaalka kaas oo saameyn ku yeeshay maciishadii iyo noloshii caadiga ahayd ganacsatada shidaalka keenta ayaa iyagoo arrintan ku sababeynaya in shidaalku uu ka qaaligaroobay suuqyada caalamiga ah wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan inoo haya
maalmihii lasoo dhaafay magaalada boosaaso iyo deegaanada puntland waxaa ka jiray sarowkac ku yimi qiimaha shidaalka la iibiyo taasoo saameyn ku yeelatay gaadileyda ganacsatada shidaalka ayaa sarowkaca shidaalkaasi u sababeeyey inuu ka yaraaday meelihii uga imaan jiray shidaalka dalka dibaddiisa ah taasoo sababa ay uga dhigeen in uu isbedbeddel ku yimaado qiimaha shidaalka lagu iibiyo siciid cabdulaahi maxamuud oo ka mid a ganacsatada shidaalka ku iibisa magaalada boosaaso ayaa v o a uga warbixiyey saameynta uu ku yeeshay ganacsigooda qiimaha shidaalka sare uu kacay or shidaalka laba arrin baa keenta labada arrin oo shidaalka keenta inuu isbedel waxaa ka mid ah shidaalko shidaalka waddanka yaaloo yaraada oo markuu yaraada kadib isbedel lagu sameeyo iyo waxaa kaloo keenay shidaalka meeshuu ka imaanayey intuu ka kaco markaa shidaalka dee markuu halka dubi ka kaco iyo halkaan marka isma keenayso marka shidaal mudduu dubi ka kacay khadsa waddanka shidaalka in la bedela tusaale shidaalka xagga wuxuu ka marayaaba ka soo qaad boontisigis waxaa ka maraya ama boontisan buu wuxuu ka marayaa dubay halkaa marka qiimihii khasab markuu boontisan marka boontaad ku imaado boontaad lama gadi karo waa inuu sinti lagu daraa wax lagu daraa haddii markaa shidaalku xagga ka raqiisan halkaa in ifsad lagu sameeyaa dib waa dul loo ridaa hay intaasa marka waxaa keenta ama shidaalkoo yaraada siyaasaa keenta badanka marka badanka siyaasaasa kale shidaal iskama kaco xaggoo shidaalku ka kaco dib uu ka kaco ama halkan uu ka yaraado labadaasaa shidaal keenta inuu isbedelo hadda qiimaha shidaalka ee tanaga oo kale waa meeqa tanagoo kalaad sideed toban wey wuxaa duyo toban dar waxaa duyo toban dar point four buu ahaan jiray ama duyo toban dar point six buu ahaan jiray kor buu ka kacay shidaalka shidaalka caalamka ka kacay saa darteed baa shidaalka dhinaca kale qaar ka mid a dareewallada gaadiidleyda magaalada boosaaso gaar ahaan kuwa ku shaqeeya dareewallada gaadiidka xamuulka ah iyo weliba kuwa u kala safraa xaafadaha magaalada boosaaso ay dhallinyaradu ay ku shaqaystaan ayaa iyagana sheegay in saameyn xooggan uu ku yeeshay qiimaha shidaalka oo sare uu kacay waxayna baaq u direen maamulka puntland iyo weliba ganacsatada anigu magacay waxaa weeye maxamuud axmed samatar naanaysteedana waa kismaayo haddii aan ka hadlo shidaalka gaadiidleyda gaadiidleyda ka shaqaysa magaaladaan ahay ama safar ha u baxo ama magaalada jooge dadka weligeed baaburtu ku xirnaa baan ahay wallahi niyow shidaalku shidaalku waagii hore shanta litr laba doolar baa la siin jiray tana ka dhan sideed doolar sideed doolar baa la shiinay macnaha qiimo dhar kororta hadda waxaan waxaan qabnaa inay dadkan oo waktigun waa xun yahay lacagna ma jirto dadkan dad u naxa inay yimaadaan ama ganacsi hala yimaadaan ama dowladduba ha faragelise maanta shidaalka laga farageliyaniyo waxay doonaan ba iska darayaan waxaasaan ku darnay waxaasaan ku darnay maaha in hoos shidaalka iska kaco wixii keenaya dhaliilaha keenaya waxyaabaha keenaya
ganacsadaoomaalilooshiymisbixinaysaa marka shaqada aad haysaan bulshadu haysaan wallahi shaqada dadku rakaabka lacagta dadku qofku wuxuu qooraya lacag ba ma haystaba hadda maalowta anu garowan aaday loor baan qaaday marka awal waagi hore aan garowan aadno oo baaburta yarka borboksidan qorayaal qaadna dad qaadno boqol lixdan baa daata baa qaadi jirna hadda qofkii lacag ma haysto qoranaya wuxuu doono ku siinaya dadka tabaan ma jiraan marka shidaalka awgiis shidaalku waa qaali dadkuna baabuurtan iskuma baxeen kuwa tagaas magacaygu waa maxamed saciid ciise maxamed kana mid ah dhallinyarta ee darawaliinta ka ah gawaarida tagsileyda ah ee magaalada boosaaso niyo waxaan aada uga cabanaynaa adduunka suuq xumo iyo dhaqaale xumaa ka dhacday wixii gaarigii maanta shidaalki shidaalkii baa nagu kacay waagi hore shidaalka qiimihiisu aad bay u hooseeyay toddoba doolar buu ahaa haddeer maanta waxa weeye sagaal doolar iyo dhadhac buu sii marayaa intaa ka bacdina kor buu u soconayaa anaga gawaaridii darawal baanu ka nahay aniga hadda gaariga kanaan wada anugu malihi dareewal baan ka ahay habeenkii toban doolar baa laga qaadaa toban litir baan ku shubtaa tobankaa litir anoo aan maalintii waxba ku qaadin baa waxaweeye waxaweye baa buu haddana iga dhamaadaa waxaweye wadankii suuq ma jiro dhaqaale ma jiro waxba ma jiraan isma bixin karo ma garatay de waxaan anugu gudbinaynaa anagu ashaarteeda aanu haddaanu nahay dhalinyarinta gawaarida dareewalinta ka ah inaanu qiimo dhimis nooloo sameeya shidaalka oo ay mataqaanaa il gaara nala ku fiiriyo haddaanu nahay dadka muruqmaalka ah oo ka shaqaysa gaari isku soo wada duubo inta badan qiimaha shidaalka ayaa isbedbeddel ku yimaada taas oo ganacsatada shidaalka iibisa ay ku sababeynayaan inuu qaali uu ka noqday dalka dibaddiisa yuusuf maxamuud v o e boosaaso
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan ka ganacsiga maandooriyaasha ayaa sare u kacay wadamada ku yaala galbeedka afrika sida lagu sheegay warbixin ay qortay qaramada midoobay warbixintan ayaa muujinaysa in gobolka galbeedka afrika oo wadamada ku yaala ay colaaduhu halakeeyeen uu noqday wado saameyn xoogan ku yeelata ka ganacsiga daroogada warbixin ay v o a arrimahaas ka qortay waxay noo haysaa sahre ciidle nuur
sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dembiyada sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii oo keliya kun afar boqol iyo lix iyo lixdan kilogaraam oo kokeyna ayaa lagu qabtay wadamada maali jaad burkina faso iyo niger xaddigaasi oo aada u badan marka la barbar dhigo celcelis ahaan saddex iyo toban kilogaraam oo wadamadaasi lagu qabtay intii u dhexaysay sanadihii
dhegeystayaal warbixintaas qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku dhegeysan doontaan oo ku saabsan ka ganacsiga maandooriyaasha oo sare u kacay qaar ka mida wadamada ku yaala galbeedka afrika laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan waynuu noqon doonaa warbixinaha saddaan qodob ka mida wararkii dunida aadno mas-uuliyiinta degmooyinka ay maamulaan kaabaqabiilada ee bakistan ee ku teedsan xuduudda afghanistan ayaa sheegay in miinooyinka tobannaan sano ka hor dhulka lagu aasay iyo walxo qarxa ay weli yihiin dhaxal dil ah oo looga tegay dadka aagaas ku nool dadka deegaanka ayaa ka dalbanaya dowladdu in ay kordhiso howlaha miinasaarista warbixintan waxaa bishaawar ka soo diray wariyaha v o eda cabdirasaaq waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur
ciise khaan oo ay hadda da'diisu tahay laba-iyo soddon jir ayaa lugtiisa waayey muddo hadda laga joogo shan iyo labaatan sanno xilli uu ku sii jeeday iskuulka waxa uu ku istaagay miino lagu aasay degmada bajuur ee waqooyi galbeed ee bakistan oo ka mid ah degmooyinka kulaala xadka afghanistan waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay gebi ahaanba beddeshay noloshiisa ardaydii aan isku fasalka ahayn iskuulka hadda waa dhakhaatiir mucallimiin iyo xirfadlayaal kale waxbarashadii ayaan ka tegey maadaama aanan si fudud ku gaari karaynin xilligaasi iskuulka miinooyinka ku jira xadka u dhexeeya bakistan iyo afghanistan waxay u badan yihiin kuwo halkaasi lagu aasay intii uu socday dagaalkii midooda sofiyeetka ee afghanistan kaas oo dhammaaday sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii dowladda ayaase sheegaysa in labaatankii sano ee lasoo dhaafay ay kooxo maleeshiyaad ah halkaasi ku aaseen miinooyin ka badan kuwii xilligii sofiyeetka asad khaan waxa uu dhiganayay fasalka sagaalaad ee iskuulka degmada khaybar markii uu si xun ugu dhaawacmay qarax muddo hadda laga joogo saddex iyo toban sano labadayda lugood ayaan ku waayey markii uu tuuladeenna ku qarxay hoobiye halkaasi looga tegay markii hore waxbarashada waan wadi waayey muddo saddex sano ah laakiin dib ayaan iskuulka ugu laabtay xilli roobeedyada ayaanan awoodin inaan iskuulka gaadho in kasta oo aanan lahayn xog rasmi ah haddana dhegaysi dacwo oo la xidhiiray miinooyinka oo sannadkii labada kun koob iyo labaatankii ka dhacay maxkamadda sare ee bashwaar ayaa lagu sheegay in gobolka ay qabaa'ilku maamulaan ee koonfurta wasiiristaan oo keliya ay muddo sannado ah gudahood ka qarxeen boqol toddobaatan iyo siddeed miino qaraxyadaasi ayaa gallaaftay nolosha in ka badan siddeed boqol oo ruux saraakiisha guddiga laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegay in ay kaalmooyin dhaqaale u fidiyeen qaar ka mid ah dadka ay halkaasi ku saamaysay miinada waxay kaloo sheegeen in ay bilaabeen hindisayaal ay sare ugu qaadayaan wacyiga dadka ee halistii miinooyinka iyo sidii ay u muujin lahaayeen taxadir waxaan bulshada deegaanka ka wacyigelinaa miinooyinka aasan iyo walxaha halista ah ee aanan weli qarxin ee ku jira deegaanka dadaalkeenna ayaa diiradda saaraya wacyigelinta innaga oo kula dardaaranna carruurta iyo dumarka in aysan u dhowaan waxyaabahan khatarta ah iyo in aysan guryaha keenin laakiin dhibanayaasha miinada sida ciise khaan ayaa u baahan taageero dhaqaale si ay noloshooda u maareeyaan dhibanayaasha waxbartay waa in shaqo la siiyaa waa in ay si bilaash ah ku helaan lugaha macmalka ah sidoo kale waa in meelaha miinaysan laga nadiifiyaa qaraxyada si aysan innaga oo kale dhibano u noqon carruurta iyo dumarka dowladda iyo saraakiisha militariga ayaa sheegay inay sare u qaadeen dadaalada ay miinooyinka uga saarayaan deegaanada khaybar bakhtun khawa
halkaad warbixintaas waxaa bishaawar ka soo diray wariyaha v o a cabdirasaaq waxaana inoo soo jeedinayey nuur xasan nuur dhegeystayaal naga raalli ahaada cillad farsamo ayaa goordhoweydna soo food saartay taasoo keentay in aanu qeyb ka mida uun idinka maqashiino warbixintii ka hadlaysay ka ganacsiga maandooriyaasha oo sare u kacay wadamada galbeedka afrika sida ay sheegtay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay warbixintaas ayaa muujinaysa in gobolka galbeedka afrika oo wadamada ku yaala ay colaaduhu halakeeyeen uu noqday wado saameyn xoogan ku yeelata ka ganacsiga daroogada warbixin ay v o a qortay waxaa inoo haysa sahra ciidle nuur
ciise khaan oo ay hadda da'diisu tahay laba-iyo soddon jir ayaa lugtiisa waayey muddo hadda laga joogo shan iyo labaatan sano xilli uu ku sii jeeday iskuulka waxa uu ku istaagay miino lagu aasay degmada bajuur ee waqooyi galbeed ee bakistan oo ka mid ah degmooyinka kulaala xadka afghanistan waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay gebi ahaanba beddeshay noloshiisa sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dembiyada sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii oo keliya kun afar boqol iyo lix iyo lixdan kilogaraam oo kokaina ayaa lagu qabtay wadamada maali jaad burkina faso iyo niger xaddigaasi oo aada u badan marka la barbar dhigo celcelis ahaan saddex iyo toban kiilogaraam oo wadamadaasi lagu qabtay intii u dhexaysay sannadihii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa labadii kun iyo labaatankii maandooriyaha kokeynka ayaa daroogada ugu badan ee lagu qabto wadamadaasi waxaa kale oo jirta in iyana xashiishka lagu arko dad tahriibinaya amaba iskaga gudbinaya wadamadaasi warbixintu waxay sheegtay in dowladda waddanka senegaal ee axaddii sheegtay in ay qabteen kun boqol iyo toddoba-iyo soddon kiilogaraam oo kokeyna xaddigaasi oo noqonaya kii abid ugu badnaa ee lagu qabto dhulka laguna qiimeeyey lacag dhan boqol iyo lix iyo afartan milyan oo dollar in lagu iibinayay dhacdooyinka noocan oo kale ayaa kusoo badanaya wadamadaasi xuduudka wadaaga ee ku yaala galbeedka afrika sanadkii hore ee labadii kun iyo saddex iyo tobankii bishii diisembar ciidamada badda ee senegaal waxay badda gudaheeda ku qabteen saddex tan oo kokeyna wadamadaasi ku yaala koonfurta saxaraha afrika ayaa haatan u muuqda marin cusub oo istaraatiijiya oo loogu talagalay in layskaga safriyo tirada sii kordhaysa ee kokeynta ee laga soo saaro qaaradda latiin america ama koonfurta america loona tahriibinayo wadamada yurub ka ganacsiga daroogada ayaa saameyn xun ku leh nabadgelyada wadamada iyo caafimaadka bulshada labadaba sida uu sheegay amado philip de andres oo ah wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee u n o d c ee galbeedka iyo bartamaha afrika warbixintan ayaa lagu sheegay in ka ganacsiga maandooriyuhu uu ilo dhaqaalo siiyo kooxaha hubaysan ee ku sugan gobolka saxraha afrika halkaasi oo shabakadaha xagjirka ee islaamiyiintina ay kusii faafayaan iyagoo goboladaasi ay la daalaadhacayaan afgambiye isxegxigay kororhka shabakadaha ka ganacsada daroogada ayaa si weyn looga dareemay suuqyada maxalliga ah waxaanay horseedaan isticmaalka maandooriyaha oo sare u kaca iyo dhaqaalaha bulshada oo meel halisa ku baxa sida ay sheegtay lucia bird oo ah maamulka kormeerka dhaqaalaha sharci darrada ah ee wadamada ku yaala galbeedka afrika ciidamada ilaalada koonfurta galbeed ee dalka nigeria ayaa isniintii qabtay shixnad xashiishada iyo kiniinada kale ee loo yaqaano tramadol iyo opiod oo ah dawooyin loogu talagalay xanuun baabi-inta balse daroog ahaan loo isticmaalo badeecooyinkaasi la qabtay ayaa la sheegay in qiimahoodu dhammaa konton kun oo dollar sida uu baahiyey telefishinka qaranka ee waddanka niger musuq maasuqa iyo lacagaha la dhaqo ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee suurtogeliya ka ganacsiga maandooriyaha waxaana dhowaan la qabtay oo la xidhay dad hawshaasi ku lug lahaa waxaana la sheegay in qaar ka mida hogaamiyeyaasha bulshada iyo hogaamiyeyaasha kooxaha hubaysan ay fududeeyaan ka ganacsiga daroogada ee wadamadaasi sida lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay
aad bay u mahadsan tahay saxraa ciidle nuur oo warbixintaasi oo ay qortay v o a nala socodsiinaysay laanta afka soomaaliga v o ed nagala socdan dhegeystaal naga raalli ahaada cilad farsamo ayaa saakan haysata oo sidii aad maqlayseenba labada warbixinood warbixintii hore iyo warbixintan ayaa iska dul ciyaaray haddii aan hore ugu sii soconno meelo badan oo ka mid ah soomaaliya waxaa haatan ka socda dadaallo kala duwan oo la doonayo in lagaga guuro nidaamka xulashada ee ay odayaasha dhaqanku saameynta ku leeyihiin islamarkaana in loo guuro nidaamka dimuqraadiga ah ee ay dadweynuhu soo doortaan xubnaha metelaya ururada bulshada rayidka ah ayaa door weyn ka ciyaara arrintan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere hay-ado fara badan oo ka shaqeeya horumarinta iyo amniga ayaa ka jira dalka soomaaliya kuwaasi oo labaatankii sane ugu dambeeyey ka qaybgelayay nidaamka dimuqraadiyeynta nabadgelyada dibudhiska soomaaliya iyo arrimo kale oo ku saabsan qaabka dadka looga wacyigeliyo nidaamyada guracan ee lidka ku ah dimuqraadiyadda cabdulaahi rubaani waa agaasimaha hay-adda horumarinta siyaasadda iyo nabadgelyada ee dalka soomaaliya gaar ahaan fadhigeedu yahay boosaaso oo ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyada puntland waxa uu maalmahan u joogaa nairobi kulamo uu la leeyahay hay-adaha wada shaqaynta dhinaca dimuqraadiyadda iyo wacyigelinta iyadoo hay-addu ay tahay hay-ad ting tang ah ama kuwa markaasi fikirkooda ka raarida ama gaarsiiya meelo badan oo soomaaliya ka mid tahay maraan kula kulmay cabdulaahi rubaani magaalada nairobi waxaan weydiiyey bal kulamada nairobi iyo waxyaabaha ka soo baxay bismillahi raxmaan raxiim yaasiin waa mahadsan tahay nairobi waxaan u imaanay inaanu kulamo dhaxalgala la qaadano bartnerskyaga ama hay-adaha dowladnimada dowlad dhiska soomaaliya ah nabadgelyada dimuqraadiyadda ka shaqeeya ee aanu qaarkood nahay howlwadaag qaarkoodna aanu hadda halkan aanu kuyara kulmaynay waxa ugu muhiimsana ka hadlayna waxa waaye dalka soomaaliyeed waa dal dowladnimadiisu runtii ay curdun tahay weli aysan si dhammaystiran cagaha aysan ugu istaagin waxaa ugu weyn oo soomaaliya guud ahaan aada looga hadalhaya ama aada loogu baahi qabaana ay tahay in doorasho xor ah oo xalaal ah runtii laga hirgeliyo marka waxyaalahaan u nimaadna waxaa ka mid ah inaan qaybtayada ka xarun ahaan aan qayb ka noqono aan qayb ka qaadano sidii looga horgelin lahaa dalka soomaaliyeed dowladnimo dhammaystiran oo dadku ay soo doortaan ciddii runtii ay matali lahayd waxaanu runtii isla garanay cidaha aanu la kulannay inaan ka wada shaqeyno sidii loo hirgelin lahaa nidaamka dimuqraadiyadeed iyo sidii qayb contribution aan ugu yeelan lahayn nabad dhiska soomaaliya maasantahay cabdulaahi rubaani waxaad ka mid tahay ururada bulshada ama hay-adiinu ay ka mid tahay ururada bulshada ee ka howlgala puntland iyo meelo kaloo soomaaliya ka mid ah waxaan soo qaaday arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda puntland maxay ku kala duwanaayeen markii la eego doorashadii saddexda degmo laga sameeyey iyo tii dambe uu kusoo baxay madaxweyne ee deni bismillahi raxmaan raxiim horta doorashooyinka puntland ka hirgalay qof iyo codka waxay ahayd doorasho heerkeedu golo degaan yahay ee kusoo baxayeen xisbiyadii siyaasiga ahaa ee shanta sanadoo soo socota puntland siyaasadeeda dadka ku matali lahaa ama xisbiyadii hogaamin lahaa nidaamka siyaasiga ee puntland shanta sanoo soo socota madaxweyne saciid cabdillahi denina wuxuu kusoo baxay doorasho dhaqanka dib loogu laabtay oo lixdan iyo lixdii ay isimada dhaqanku soo xureen kabacdina hoolkii baarlamaanka la galay uu madaxweyne ku noqday lakiin waxaa kala yaro duwan oo u baahan runtii in la iftiimiya waxay tahay doorashadii saddexda degmo waxaa kusoo baxay dad barakacyaala waxaa kusoo baxay haween oo boqolkiiba soddon qoondadii ay dastuurka iyo xeerarka ugu qorneed runtii helay doorashadii dambeeto ee soddonka degmo puntland ka dhacday ee dhammaystirka ahayd oo weli saddexda degmo ay dhiman tahayna runtii waxay kusoo baxay wax ka yar boqolkiiba hal oo haweenka ah wax idps ah ama dadka aan barkacyaasha ama dadka aan puntland yimaaday burburkii kadib puntland ku noolaa ee xuquuqda dastuuriga ay xaqu siinayeena aysan runtii ugu soo bixin waxay ahayd isbedelka ku yimaaday xeerka doorashooyinka oo runtii aada u malayso guddigu inuu aada u rifay aadna wax kabedel uu ugu sameeyey marka taasaa yaro kala duwaneyd laakiin tan ah doorashadii madaxweynuhu kusoo baxay iyo tii golayaasha deegaanka qof iyo codkooda kala dheeri ayay ahayd waxay puntland ahayd inay labaatan iyo dhowr sano ka hore ay aado nidaamka qof iyo cod oo dowladda lagu soo doorto runtii oo baarlamaanku ku yimaadaanin maysan hirgelin lifaaqii axdigii ayuu madaxweyne saciid cabdullahi din isaguna kusoo baxay waxaa la dhegaystaa inta badan adduunka markaad eegto dadkan fikirka ururiya ee aqoon-yahanada adinku aad ka mid tahiin tingitanka la yihahdo soomaaliyana waanay soo badanayaan in la dhegaystana uma badna madaxdu see idiin maqashaa maxaad se tala haysaa runtii xarumaha cilmi baarista ama tintankiyada iyo guud ahaan bulshada rayidka ay cod bay leeyihiin ah inay soo jeedin sameeyaanin waxay aaminsan yihiin ama aysa xalka ay u arkaanin madaxduna oo wacidii dalka loo doorto ay tahay aragtiyaha dhaxalgalka runtii inay qaataanin marka xarumahan iyo bulshada rayidka guud ahaanba waxay sameeyaan soo jeedimo hadday dimuqraadiyadda noqoto hadday noqoto dowlad wanaagga hadday noqoto isla xisaabtanka hadday noqoto fikirada dhaxalgalka u noqon kara qaranka lakiin in la qaato iyo inaan la qaadan waxay ku xirantahay madaxda waqtiga dalka ee hogaaminaysa soomaaliya mushkiladda ugu weyn oo soddonkii sano wax ku dhow hadda soomaaliya ka jirtay waxay ahayd doorashooyin waxa taagna annaga waxaan aaminsannahay nidaamka doorashooyinka ee hadda in laga guuro awoodda la siinayo inansisiida ama madasha wadatashiga qaranka sharci xeer loo bedelo baarlamaankana la horgeeya kabacdina procedure aan waxba laga bedeli karin ay ku yimaadaan sidaad yaasiino aad og tahay doorashooyinka soomaaliya waxay ka yimaadeen xeer xildhibaanka uu odagu soo xulo waxay martay xeer heer in ergo conton iyo kow ah ay wax soo doortaanin iyo tii ugu dambeysay aada u rasnayd oo awood la siiyey dowladda federaalk iyo maamul goboleedadii oo ay sey rabaan ka yeelaanin ciddii baarlamaanka qaranka geli lahayd marka in laga gudbo oo xeerka la adkaeyo oo nidaamka la adkaeyo oo uu nidaam sharci ah oo baarlamaanka la horgeeyo noqdo oo aan waxba laga bedeli karin aan awoodna la siin meesha awoodda laga siinayo maamul goboleedyadii dowladda dhexena awooddii la siiyo shacabka iyo dadka waxgalka baan annaga aaminsannahay aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi rubaani oo ah agaasimaha hay-adda horumarinta siyaasadda iyo nabadgelyada oo aan kula kulmay magaalada nairobi yaasiin sawir dheere v o a nairobi haatanna gabagabada idaacaddeenna ayaan kusii siqaynaa ee dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa hees uu ku looqeeyay fanaanka cawaale aadan
geedugu taraare nimcadu tog weliba buuxdo tafiirtiisu leh qaanruy kugu tilmaamatabagalaya kalgacal qoosha tiriyaaye husmo ila wadaag aaminaay waan ku tabayaay taabakalaya kalgacal taabakalaya kalgacal qoosha tiriyaay usmo ila wadaag aaminaay waan ku tabayaay usmo ila wadaag aaminaay waan ku tabayaay
codkaas cawaale aadan wuxuu gebagabo yahay idaacaddeenii subaxnimo anoo ismaaciil xuseen farjara ayaadan la socodsiin dhinaca farsamaduna waa nuur xasan nuur tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa dhegaystayaal sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
amanta ruuxu